dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxayna la socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya toddobaadkan aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure nuur dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo daandure dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay toddobaadkan hooye aamine macalin iyo hooyo nuuriye maadey raxmaan cabdulaahi cabdiraxmaan iyo leyle cabdulaahi cabdiraxmaan deeqa cabdulaahi cabdiraxmaan iyo aaba cabdulaahi cabdiraxmaan cabdicasiis cabdulaahi cabdiraxmaan iyo daahir cabdulaahi cabdiraxmaan aaba aadan diyaad iyo taliya aadan diyaad bashiir aadan diyaad iyo haboon aadan diyaad xaawo aadan diyaad iyo axmed khaliif ismaaciil maxamed xasan ibraahim aadan cali burow iyo qadar axmed salaad balaag waxaa kaloo ku jira cabdirasaaq jeexow iyo faysal burco korneel kadaafi maxamed xasan oo ku magac dheer dhagaxley iyo weliba nimco maxamed xuseen cali cabdi cismaan dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda waa kuwe waa cabdiweli cabdulaahi cabdiraxmaan iyo abshira aadan diyad lama soo sheegin halka ay ku aqal galeen hase yeeshee waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid maxamed abuukar caseyr iyo cabdiqaadir maxamed balaag iyo cabdiqani sheekh maxamed cabdikariin cumar macalin alos bashiir cali daahir caanabore cali maxamed wasame caleyki iyo cabdiqaadir maxamed iimaan ababu iyo maxamed ibraahim jimcaale amoore iyo cabdiraxmaan aadan shamcuun iyo maxamed deeq yuusuf ha ka tegana bay yidhaahdeen nuur bukhaari waayahay waxaa kale oo ku jira dhambaalkani axmed shariif sabkaah iyo cabdifataax nuur axmed saney iyo cumar ishre cabdulaahi iyo cabdulaahi xasan sibriye iyo xasan maxamed xasan sahnuuni iyo make maxamed iimaan makabela maryan sheekh cabdi iyo hibe maxamed cabdulaahi waxaana ay dhaheen dhammaan waxa ay taaniyad gaarsiinayaan nuur maxamed macalin shiine iyo maryan aadan cali janno oo wiil ugu dhashay jowhar wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay dhaheen maxamed qadar waxaanay leeyihin ducadu waa xaggeena maxamed qadar nuur waxaan ku leenahay soo weynaa u noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba waxtara
aamiin ayaan ana u raaciyay daanda heesta ugu horraysa bal inoo soo qabo codkii zahradow ku soo dhowaada
anintaasi kagadubna heestaasi ay ku luqaynaysay fanaanada dahre abukar cabdi dahradow dhambaalladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno hambalyo aroos ayaan hayaa daanda waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo raxmo xasan baaruud qoyskeeda hooyo dahre xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa abti ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasi waxaay hambalyo iyo bogaadin ay halkani uga dirayaan axmed cabdi nuur xasan iyo nimco cali nuur oo arooskooda uu ka dhacay magaalada burco taariikhdu markii ay ahayd afar iyo labaatankii bishan juun maalintii jimcaha waxaan leenahay axmed cabdi iyo nimco cali isku waara oo noqda kuwii ubad kheer qaba uu alle ku arsaaqo aamiin aamiin waxaa noo baaqaya korneel haadi yuusuf axmed iyo doctor cabdirasaaq cali yuunis iyo doctor cabdulaahi nabiil doctor caseer maxamed caseer iyo doctor cabdiraxmaan khaliifa doctor baadiyow iyo doctor muxudiin ilka case iyo dhammaan ardayda iyo macalimiinta waxay dhaheen iyo maamulka jaamacadda ummadda waxaana ay joogaan hir shabeelle muqdisho koonfur galbeed waxaanay jecel yihiin hambalyo inay gaarsiiyaan doctor maxamed cali sheekh iyo doctor fatxi cabdulaahi geedi oo arooskood uu ka qabsoomay muqdisho waxaanay leeyihin ducadu waa xaggeena arooskaas allah ka dhiga kii bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta heesta labaad nuur noo soo qabo heesta labaad daanduray dhegeystayaasha waxaan u haynaa hees ka mid ah heesaha layaabka leh ee banaadiriga waxaa ku wada luuqaynaya fanaaniinta maxamed aweys geedow iyo jidda sheekh bashiir
Hello. ويني قانون اسلام ما نقفى قرات مالي مويني تابسي مكوسو قلني داوى انقور لين صدى تابسي مكوسو قلني داوى انقور لين صدى daawo kartaa waaye waxaa gudbuu garabisiin daawo kartaa waaye waxaa gudbuu garabisiin kulugoohaye gooniye go'aan angaa gooniye kulugoohaye gooniye go'aan angaa gooniye kulugoohaye gooniye go'aan angaa gooniye kulugoohaye gooniye go'aan waa tahay aan intaasi ku dhaafna heestaasi gaabo iyo fanaaniinta maxamed aweys gedow iyo jiddo sheekh bashiir dhambaal dhalasho ayaan hayaa waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo sureer xasan baaruud iyo hooyo raxmo xasan baaruud hooyo sahre xasan baaruud hooyo aamine xasan baaruud iyo abti asad xasan baaruud abti ibraahim xasan shide dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan sayid ibraahim xaashi iyo nuure axmed maxamed oo ay gabdho ugu dhalatay tuulada caana madoobe oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya waxaanu leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya hooyo siciido sheekh aadan iyo ibraahim jelle iyo barre xasan guudow iyo aadan cadow iyo aadan cali iyo salaad maxamuud ibraahim shaahiyow iyo liibaan aadan xasan iyo farxiyo isaaq taakoy iyo mako keerow isaaq ruuto salaad maxamuud shibilow iyo xuseen sheekh yuusuf iyo maxamed ilka case dhammaana asxaabta waxa ay joogaan belgium turkiga kenya soomaaliya iyo sacuudiga iyo maraykanka hambalyo waxay gaarsiinayaan maxamed sokor iyo xareedo ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyey saadiq maxamed sokor ducadu waxagin ay leeyihiin saadiq waxaan ku leenahay soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara heesta saddexaad aan idin hayno waa xurmo waxaa ku luqaynaya axmed rooble cali dayax
ural cayntii adduunka iyo xidigtii haweenka hawalayda hooydu taan ka soo xeshaa ural cayntii adduunka iyo xidigtii haweenka ural cayntii adduunka iyo xidigtii haweenka hawalayda ooyda taan ka soo xeshaa kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaal kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogo xilweyn baa na saarane xigtadiyo qaraabada xaggigiyo xaggaagaba waninaan xadoorna kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno oo haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogo xilweyn baa na saarane xigtadiyo qaraabada xajigiyo xaggaagaba waa inaad noortaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibigu tira anna xayaadkii kugu ira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu ira waxanoy xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya xaaduna istaagtaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kudira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kudira xabiibi xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilayaa xaaduna istaagtaa burux looxan toobshaay xaragaba dhalatay burux looxan toobshaay xaragaba dhalatay xubna dabacsan leeyahay diixiskayga deeqday ruux looxan toobshaay xaragaba dhalatay qurux looxan toobshaay xaragaba dhalatay xubna dabacsan leeyahay jiixiskayga deeqay xaqiiqadii jacaylkaay xanaanadii naftaydaay xumaan kuma buure xaqiiqadii jacaylkaay xanaanadii naftaydaay xumaan kuma buure hadday xurguftimaada ammaan kala xanaaqnada xallino dhexdeeno yalla ogaan kokeena xaqeeqaadii jacaylkaay xanaanadii naftaydaay xumaan kuma buure haddii xurguftimaadana ammaan kala xanaaqnaba xallino dhexdeeno yalla ogaan korteena isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu ira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu ira xabiibii xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilayaa xaaduna istaagta xabiibii xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilayaa xaaduna istaagta macaanay xagayga waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay u rayaaqeen heestaasi xurmoy iyo fanaanka axmed roble cali dayax maanta waxaan hayaa dhambaal aroos oo naga soo gaaray hooyo saciide xirsi cadde iyo abti cabdikaamil xirsi cadde iraad aydiin xasan iyo cabdirashiid budaaye sharmaarke cabdiraxmaan iyo cabdirashiid yaasiin faarax maxamed bire candhaf bayle cabdinaasir cumar iyo sharmaarke cabdinaasir sayid khali waa khaalid nasiib jaamac cabdulaahi yuusuf mataan iyo maxamuud cabdinaasir sayid fanax cabdirashiid koore iyo cabdifataax cabdinaasir sayid cabdiweli macalin cali iyo dhammaan dhallinta reer book ayaa layidhi waxay halkani hambalyo uga dirayaan maxamed cabdinaasir sayidaawi iyo marwadiisa gabadha magaceeda lama soo sheegin waxa uu arooskood uu ka dhacay degmada book ee gobolka doolo waxaana leenahayb ayay yidhaahdeen allaha ka dhiga kuwa isku waara oo wiil iyo caano iyo gabadh iyo caanona kala hela aamiin waa tahay bal dhambaalkana haddii aan eego waxa uu naga soo gaaray aaba jaamac miro colaad iyo hooyo firdowso cabdi axmed iyo awowe cabdi cilaad iyo ayeeyo mulaaxo cabdulle maxamed jaamac miro iyo aadan faarax farasle iyo mustafe qaasim cabdi iyo sidiiqa asad januune liibaan cabdinaasir aadan iyo cabdifataax xuseen aye iyo waxay yidhahdeen hodan jaamac mire iyo fartuun jaamac mire iyo saciido jaamac mire iyo raxmo jaamac mire dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdikaafi jaamac mire iyo ifraax cabdi dhagaafe oo arooskood uu ka qabsoomay caabud waaq waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaado dhambaalkana wuxuu nooga yimid xasan cabdiraxmaan sheekh maxamed cali wanaag cali cabdiraxmaan sheekh ubax ibraahim maxamed caasho cabdiraxmaan sheekh abtidoon ibraahim maxamed cabdi cabdiraxmaan sheekh injineer cusmaan sheekh saalax doctor cabdiwaaxid sheekh saalax sacdiye cabdiraxmaan sheekh batuuro sheekh saalax xaliimo sheekh saalax nuurto sheekh saalax raxmo sheekh saalax maxamuud sheekh saalax keef sheekh saalax sangaabo isxaaq maxamuud cabdiraxmaan sheekh mustaf cabdiraxmaan sheekh farxiyo cabdiraxmaan sheekh dhammaanna waxay taaniid gaarsiinayaan injineer cabdiweli cabdiraxmaan sheekh cusmaan iyo doctor shukri cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay degmada xudur waxayna leeyihiin meherkaas hadiin horseedo guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay waxaan markana idiin soo qabanaynaa hees qaraami ah codkii axmed buuge
Thank you. ayay heesta ugu dambaysaa noo soo qaba nuur heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijkana kusoo xiri doona daanduray waa heesta indhadeereley waxaa ku luqeynaya allahu naxariistee xuseen yuusuf trebi iyada ayaana ugu dambaysa dhegeystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray